galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa galab sabtiga bisha juun ee sanadka labada kun afar iyo labaatankana waa sagaal iyo labaatan waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o e somaali com saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o e waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garab iyo daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka joe biden oo ka hadlaya walaaca ka dhashay bandhigiisii liitay ee doodii uu la galay madaxweynihii hore donald trump
haddii aan runta muuqato sheego waan ogahay inaanan ahayn nin dhallinyaro ah oo aanan u socon karin sidii aan horey ugu socon jiray oo aanan u hadli karin sidii hore una doodi karin sidii hore laakiin waxaan hubaa in mar kale afar sanno oo dambe aanan u tartami lahayn haddii aanan hubin inaan shaqadan qaban karo laakiin intii uu doodan ku jiray waxaa iska caddaa in baidan uu mararka qaar hadalka googoynayay oo
barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida diyaarad ku aan duuliyaha lahayn ee laga leeyahay dalkaasi ukrain ayaa ugu yaraan shan qof ku dishay duqeyn ay ka fulisay gobolka korosk ee ruushka sida ay sheegeen saraakiil maxalliga maanta uu sabtiya samatabixiyaal ku sugan magaalada dnebro ee ukrain ayaa la sheegay iyaguna inay qodeen burburka dhismo ka koobnaa sagaal dabaq oo ruushku u duqeeyey oo ku dhintay hal qof laba caruura ayaa ka mid ah dadkii ku dhintay weerarka ukrain ee ka dhacay tuulada grodisje ee ku taala xadka ruushka iyo ukrain sida uu baraha bulshada ku sheegay alexey sermanof oo ah guddoomiye gobol ee dalkaasi ruushka moscow ayaa waxay sare u qaaday duqeymaha cerka si ay u waxyeelayso khayraadka dalkaasi ukrain iyadoo inta badanna beegsata xarumaha tamarta iyo kaabayaasha dhaqaale ee muhiimka ah maamulka taalibaan ayaa maanta oo sabtiga sheegay in dalabaadka ku saabsan in la xalliyo xuquuqda haweenka ay yihiin arrimo u yaalla afghanistan ka hor wadahadallo qaramada midoobay ay hogaaminayso oo ku saabsan faquuqa haweenka afghanistan oo dhaliyey khayladhan maamulka tolobaan oo tan iyo markii uu la wareegay xukunka afghanistan sanadkii labada kun iyo kow iyo labaatankii xayiraad ku soo rogay xuquuqda haweenka oo qaramada midoobay ay ku tilmaamtay midabta koor jinsi ah ayaa wafdigoodii ugu horreeyey waxa ay u diri doonaan wareegga saddexaad ee wadahadallada qatar ka furmaya axadda beritaa wakiilo bulshada rayidka ah oo ay ku jiraan ururada u dooda xuquuqda haweenka ayaa la kulmi doonaa wakiilada caalamiga iyo saraakiil qaramada midoobay ah talaadada kadib wadahadallada rasmiga wadahadaladani ayaa waxaa bilowday qaramada midoobay bishii maajo ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii kuwaasoo ujeedadoodu ay ahayd in la kordhiyo isku duwidda caalamiga ah ee la macaamilka maamulka talabaan oo meesha ka saaray dowladdii ay reer galbeedku taageeri jireen markii xukunka ay qabsadeen qaramada midoobay ayaa sheegtay in shan bambaano ay ka heleen derbiga masaajidka caanka ah ee musul al nuuri oo srado ka hor ay ku aaseen halkaasi kooxda dacish xilli lagu guda jiray howlo dib u dayactir ah oo laga waday magaaladaasi oo ku taala waqooyiga ciraaq bambooyinkaasi oo loogu talagalay in lagu burburiyo masaajidka ayaa laga helay gidaarka koonfureed ee hoolka salaada sida wakiil ka socda unesco ka shaqaynaysa goobtaasi uu u sheegay e f b goor dambe ee jimcihii shalay masaajidka anuuri ee musul oo jiray tan iyo qarnigii laba iyo tobanaad ayaa waxaa lagu burburiyey dagaalkii lagu doonayey in magaalada lagala wareego kooxda daacish ciidamada ciraaq ayaa waxa ay ku eedeysay kooxda daacish oo magaaladaasi haysatay muddo saddex sano ah in ay walxaha qarxa ay ku aaseen goobtaasi ayna qarxiyeen yunesco oo ah hay-ad qaramada midoobay u qaabilsan dhaqanka ayaa waxa ay ku howlanayd sidii ay dib ugu soo celin lahayd una dayactiri lahayd masaajidkaasi iyo dhismayaal kale oo taariikhi ah oo ku yaala magaalada iyadoo intooda badanna ku burburay dagaalkii dib loogu qabsanayay magaalada sanadkii labada kun iyo toddoba iyo tobankii yunesco waxay sheegtay in ciidamada ciraaq ay islamarkiiba sugeen ammaanka goobta xaaladuna hadda si buuxda loo xakameeyey warkeena dhegeystayaal waa naga intaas wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa waxa uu jimcihii shalay ka hadlay walaaca ku saabsan waxa guud ahaan taageerayaashiisa iyo qolyaha dhexdhexaadka ahiba ay u arkeen bandhig liitayo oo ku aadan doodii uu khamiistii la yeeshay madaxweynihii hore donald trump qaar ka mid a taageerayaasha ayaa hadda ugu baaqaya in uu ka haro tartanka madaxtinimada laakiin falanqayaasha siyaasadda ayaa sheegay in madaxweynaha hadda talada haya biden uu weli hayo dariiqii uu ku xaqiijin lahaa magacaabista xisbigiisa weriyaha v o a veronica baldarasa eglesias ayaa warbixintan diyaarisay maxamed colaad xasanna waa kan
laba maalmood kadib markii uu la dooday murashaxa xisbiga jamhuuriga donald trump madaxweynaha maraykanka ee kursiga fadhiya joe biden ayaa ololihii doorashada ka sameeyey magaalada raali ee gobolka north carolina waxa uu xoogga saaray inuu ka hadlo tabashooyinka ku saabsan da'diisa iyo awoodda uu u yeelan karo inuu waddankan afar sano oo kale si xukumo
haddii aan runta muuqato sheego waan ogahay inaanan ahayn nin dhallinyaro ah oo aanan u socon karin sidii aan horey ugu socon jiray oo aanan u hadli karin sidii hore una doodi karin sidii hore laakiin waxaan hubaa in mar kale afar sanno oo dambe aanan u tartami lahayn haddii aanan hubin inaan shaqadan qaban karo laakiin intii uu doodan ku jiray waxaa iska caddaa in biden uu mararka qaar hadalka googoynayay oo weerihiisuna aysan isku xirnayn michael kimagi oo ah brofesor taariikhda dhiga oo la hadlaya v o eda ayaa yidhi
tafaasiisha ugu muhiimsan ee doodda habeenkaasi waxay ahayd codka biden kaasi oo u muuqday mid si liicaya oo aan xoog lahayn waxay ahayd awooddiisa inuu si sahlan ula yimaado jawaabo iswaafaqsan oo la xidhiidha qaar ka mida su'aalihii la weydiiyey wuuna sameeyey kalabar dooddiisa sidaasi wuu sameeyey laakiin barka kale ma uusan samayn habeenkaasi waxaa kaloo uu lumiyey fursado badan kow isdeetan jirkan murashaxa dimuqraadiga ah ayaa sheegay inuu cunaha ka xanuunsanayay habeenkaasi balse walalka laga qabo da'da madaxweynaha ayaa sii xoogaysatay doodaasi kadib senatarka jamhuuriga marco rubio ayaa su'aal geliyey awoodda hogaamineed ee madaxweyne biden
waa inaad isweydiisaa cidda dhabta ah ee maalin walba go'aanka ka gaadhaysa arrimaha aqalka cad sababtoo ah uma malaynayo qofkaan ku aragnay dooddan inuu si qoto dheer ugu lug yeelan karo xukunka xilligan codadka rag ka tirsan dimuqraadiyiinta oo caana ayaa qabsaday baraha bulshada si ay u muujiyaan niyadjabkooda jariidadda the new york times ayaa qortay si uu ugu adeego dalkiisa madaxweyne biden waa inuu ka baxaa tartanka ilaa madaxweynuhu uu ka goosto inuu si iskiis ah uga haro tartanka waxa uu weli kusii soconayaa dariiqa uu ku kasban lahaa magacaabista xisbigiisa marka ay shirweynahooda isugu yimaadaan bisha agost laakiin haddii biden uu ku dhawaaqo inuu tartanka ka harayo dadka la soo jeediyey in lagu bedeli karo ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka californiya given newsom givin oo doodii biden ka falcelinayay ayaa yidhi
tani ma aha mid ku saabsan qaabka tani waxay ku saabsan tahay gaadhsiinta natiijooyinka dadka maraykanka caawana waxaan u malaynayaa in jo biden aanu is-sheegin oo keliya ee uu dadka xusuusiyey waxqabadkiisii iyo himilooyinkiisa mustaqbalka dadka siyaasadda ka faallooda ayaa qabaa in dood kale oo la filayo inay labada musharax dhex marto bisha sebtembar ee soo socota biden uu soo rogaal celin karo sababtoo ah laguma baran bay leeyihiin madaxda kuraasta fadhisa in doodahooda koowaad ay bandhig cajiiba sameeyaan laakiin marka la gaaro doodan oo uu qaban doono telefishinka a b c waa wakhti dimuqraadiyiintu ay ku adkaan doonto inay soo doortaan murashax cusub oo ay biden ku bedelaan
aada iyo aad ay u mahadsan yahay maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi soo jeedinayey isbedeladii u dambeeyey ee ku yimid qaababka socdaalka ah caalamiga iyo waddooyinka ay maraan tahriibta ayaa u furay kooxaha argixisada sida isis oo kaleeto in ay indhaha u jeediyaan xuduudda koonfureed ee maraykanka warbixin arrintaasi uu ka diyaariyey jeff sheldon waa kan mar kale maxamed colaad xasan
muddo sannado ah saraakiisha ugu sarraysa maraykanka ee la dagaalanka argagixisada ayaa gaashaanka u daruurayey in dad laga yaabo inay ka tirsan yihiin kooxaha argagixisada ay ku qulqulayeen xadka maraykanku uu la wadaago mexico laakiin isbedelada tirada iyo dariiqyada marinka u ah kooxaha wax tahriibiya iyo dadka muhaajiriinta ah ayaa sannadkii lasoo dhaafay kordhiyey shakiga la xidhiidha suurtagalnimada arrintan nik rasmusan iskuduwaha la dagaalanka argagixisada ee waaxda amniga gudaha ee maraykanka ayaa ka mid a dadka shakigaasi qaba waxa uu yidhi waxaan wajahayno maanta waa u nuglaanshaha weyn ee suurtagalnimada in ururada argagixisada ay isticmaali karaan dariiqaasi si ay shakhsiyaad ka mid ah u galaan maraykanka rasmusan ayaa u sheegay shir khamiistii ka dhacay omaha gobolka nebraska ee dalka maraykanka in kala duwanaanshiyaha dadka soo galootiga ah ee imanaya xuduudda maraykanka ay muujinayso inay xitaa ku jiraan dad ka yimid goobaha colaadaha iyo argagixisada ay ka jirto adduunyada rasmusan oo ka hadlayey walaaca laga qabi karo ama suurtagalnimada in muhaajiriinta lala xiriiriyo dowladda islaamiga ah oo sidoo kale loo yaqaano is ay sare u kacday toddobaadyadii lasoo dhaafay horaantii bishan jariidadda the new york post ayaa sheegtay in hay-adda f b i da maraykanka ay xirtay siddeed nin oo u dhashay dalka tajikistan kuwaasoo ka soo gudbay xadka maraykanka iyo mexico qayb ahaan iyaga oo kaashanaya shabakad lala xiriiriya isis horaantii toddobaadkana telefishinka m b c ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in in ka badan afar boqol oo muhaajiriin ah oo ka yimid bartamaha aasiya ay u gudbeen maraykanka mar kale iyaga oo gacan ka helaya muqallisiin xiriir la leh is kuwaasoo ilaa iyo boqol iyo konton ka mida la xiray halka konton kalena weli gacanta lagu hayo saraakiisha ayaan ka hadlin xaaladda laba boqol oo qof oo kale oo iyagana gacanta lagu hayo saraakiisha sare ee wasaaradda amniga gudaha maraykanka ayaa sheegay inaysan jirin wax caddayn ah oo muujinaya in mid ka mida afartaa boqol ee muhaajir ee ka yimid bartamaha aasiya uu xiriir leeyahay ururka isis balse saraakiisha ayaa sheegay in siddeedda nin ee u dhashay dalka tajikistan loo xiray suurtagalnimada xiriir ay la leeyihiin is saraakiishu waxaa kaloo ay sheegeen in siddeeddaa qofba ay dhexda ugu jiraan dhegaysiga dacwadahooda iyo sidii loo masaafurin lahaa inkastoo saraakiisha amniga maraykanka ay gaashaanka u daruurayaan in argagixiso ay ka soo gasho maraykanka dhinaca xuduudda mexico haddana meesha kama saarayaan suurtagalnimada iyo halista loogu jiro arrintan
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan ayuu ahaa kaasi oo soo jeedinayay warbixintii wariyaha v o a jeff selden haatana muqdisho allah u naxariistay guddoomiyii hore ee golaha shacabka ee soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa maanta waxaa lagu aasay qubuuraha sheekh suufi oo ku dhow bilo soomaaliya salaada janaasada ayaa lagula dukaday masaajidka isbahaysiga waxaana ka qayb galay madaxweynaha guddoonka baarlamaanka ra-iisul wasaaraha iyo xildhibaanada labada aqal warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle
allaha u nakhariistee barofesor moxamed sheekh cismaan jawaari maanta ayaa lagu aasay qabuuraha sheekh suufi oo ku dhow aqalka madaxtooyada villa soomaaliya salaada janaasada ayaana lagula dukaday masjidka isbaysiga islaamka salaada janaasada waxaa ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaare xamse badi golaha wasiirada xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka bulsho ka qayb gashay iyo ehelada allah u nakhariistay marxuum jawaari kuwaasoo salaada janaasada maanta kula dukada masjidka isbaynsiga islaamka badi dadkii ka hadlay salaada janaasada kadib ayaa ku dheeraada siduu u ahaa qof hogaamiye ah marxuum jawaari intuu ku soo jiray siyaasadda iyo doorkiisii dib u dhiska dowladnimada dadka la soo shaqeeya brofeor jawaari oo dhammaantood hadla waxay xuseen inuu ahaa qof lahaa hoggaan wanaagsan markay timaado dowladnimada tanasulka iyo markay timaado dowladdhiska soddonkii sane lasoo dhaafay xildhibaan nuux oo habdhowraha golaha shacabka ayaa sheegay inuu la shaqeeyo toddobadii sane lasoo dhaafay uuna ahaa qof lahaa hoggaan qofeed markay timaado habmaamuulkiisii golaha shacabka labadii xilli ee kala dambeysay rofeor maxamed sheekh cismaan jawaari oo maatii shalay ku geeriyooday magaalada muqdisho ayay dowladda soomaaliya si weyn u maamuustay aaskiisa waxaana la xusay jawaari inuu ahaa hoggaan weyn oo ka baxa soomaaliya iyadoo dadka yaqaana jawaari ku tilmaameen inuu ahaa qaamuus iyo dhaxalay laheyd ummadda soomaaliyeed rofeor maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa muddooyinkii lasoo dhaafa wuxuu si weyn ugu lug lahaa arrimaha dastuurka rofeor maxamed sheekh cismaan jawaari oo maalintii shalay ku geeriyooday magaalada muqdisho dowladda soomaaliya u samaysa habmaamuus qaran ayaa dadka yaqaana waxay ku sifeeyeen inuu ahaa hogaamiye leh tanasul markay timaado dowladnimada dadka yaqaana allaha u naxariisay brofeor maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa ku sifeeyey inuu ahaa qof lahaa tanasul hogaaminimo iyagoo tusaale usoo qaatay murankii xooganaa ee hareeyey dowladda hogaaminaya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo isaga markii dambena keentay in rofeor jawaari uu ka tanasula xilka gudoomiyaha golaha shacabka maadaama khilaaf xoogan uu guud ahaan hareeya dowladda taasoo xilligaasi kala dhexaysa filla soomaaliya gaar ahaana madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo cabdulqaadir okey v o a muqdisho
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo toddobaadkan ka hadlay xiisadda u dhexaysa etoobiya iyo soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadda adisababa aysan isku haysanin sidii ay ku gaari lahayd badda soomaaliya laakiin ay isku khilaafsan yihiin qaabka etoobiya ay ku gaarayso xeebaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo hadal ka jeediyey shirweynaha xoojinta iskaashiga ururgoboleedka bariga afrika ee e a c oo shalay ka furmay magaalada muqdisho ayaa sidoo kale sheegay inay soo dhoweynayaan ethoobiya haddii ay doonayso inay gaarto badda soomaaliya laakiin iyaga dhinacooda ay doonayaan inay u soo gaarto si la mid ah qaabka dalalka bariga afrika ee xeebaha aan lahayn ay u gaaraan dekadaha kenya iyo tanzaniya iyo jabuuti oo etoobiya ay haddaba isticmaasho wuxuu intaa ku daray in caalamka iyo shucuubta labada dalba jahwareerinta laga daayo iskuma haysan annagii etoobiya etoobiya inay badda gaarto iskuma haysano dagaal naga dhexeeya annaga etoobiya oo soomaaliya etoobiya ay bad u diidan tahay ma ah waxaan isku haysannaa waxay tahay etoobiya siday badda ku soo gaaray dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u caddeeyo etoobiya haddii ay doonayso xeebaha soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhoweynaynaa waxaanan rabnaa inay u soo gaarto sida yuganda ay xeebta kenya u soo gaarto sida burundi iyo ruwanda ay u gaaraan xeebta tanzaniya sida south sudan ay xeebta kenya u gaarto sida ethoobiya lafteeda ay xeebta jabuuti u gaarto oo xeebta kenya u soo gaarto oo kale inay soomaaliya u soo gaartaan waxaan rabaa inaan la jahawareerinin ra'yiga caalamka inaan la jahawareerinin ra'yiga soomaaliga iyo inaan la jahawareerinin ra'yiga ummadda etoobiya ean dariska nahay
madaxweyne xasan sheekh oo tusaale u soo qaatay murankii badda ee u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya oo gaaray heer maxkamadeed iyo qaabkii uu ku soo dhammaaday ayaa dhinaca kale sheegay in soomaaliya ay u hoggaansan tahay xeerarka iyo qawaaniinta caalamka u degsan ee dalalka adduunka ay ku macaamilaan sidaas si la midana madaxda etoobiya ay ka rajaynayaan inay ku soo laabtaan ku dhaqanka shuruucdaasi soomaaliyana ay ogoshahay inay la macaamisho
adduunyadu xeeraray leedahay ay ku dhaqanto oo dowladuhu ka dhexeeya oo mujtamaca adduunka uu ku wada nool yahay soomaaliya taasay ka mid tahay taasayna u hoggaansan tahay markii aan dariskeenna isfahmi weynay maalan annaga iyo kenya ayaa beri xuduudda badda meesha ay marayso kenya bad soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duulaynin laakiin xuduuddii maadaama aan hore loo calaamayn badda meesha ay maraysa waataan isku qabannay waa ka wada hadalnay markaas afgara weynana maxkamadda caalamkan tagnay sida ilbaxnimo ah ayaana loo kala xukumay dhib dambena kama dhicin maantana soomaaliya iyo kenya laba wadan oo saaxiibbaa ma dhahaye waa laba wadan oo walaalo ah ayaan dhahaya sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa dowladda iyo madaxda etoobiya in uu miyirka u soo noqdo oo ay ku soo noqdaan dhaqanka suuban ee caalamka u yaallo inay ku soo noqdaan
dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan faahfaahin ka bixisay qorshaha howlgalka cusub ee bedeli doona howlgalka nabad ilaalinta admis ee midowda afrika ee soomaaliya kaasoo lagu wado inuu soo dhammaado bisha disembar ee sannadkan la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali oo la hadlay telefishinka dowladda soomaaliya ayaa sheegay in howlgalkan cusub uu noqon doono mid kooban oo muddo gaaban soconaya kaasoo ay ka qayb qaadanayaan ciidamo gaaraya ilaa labiyo toban kun oo askari kuwaas oo ka socda waddamada afrika isagoo intaa raaciyey in tiro intaa la eg oo ciidamo soomaali ah ay la howlgali doonaan
howlgalkaas howlgal wakhti koobana ayuu noqon doonaa dee nambaro aan isla gaarnay oo aan laga guuri doonin way way u badan tahay oo wax ciidan labayo toban kun ka yar oo afrikaan ah actually kuwa la bisan aysan toban kun dhaafsiisnayn laakiin laba kun oo waxyaabo caawiya oo fara badan ama ha ahaato aviationka iyo wax lamida kun iyo xoogaa ah ayaa soo raacaysa ciidanka soomaalida ah waa equal ama la egyahay ciidanka la qaadan doono afrikaanka xuseen sheekh cali oo ka hadlay cidda ka mid noqonaysa ciidamada cusub ee soomaaliya ka howlgali doona iyo dalalka ay ka imanayaan ayaa ka gaabsaday kuwa ka socda dalka ethoobiya laakiin wuxuu sheegay in howshan ay wadajir u go'aamin doonaan midowda afrika iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay hase yeeshee go'aanka kama dambaysta iyo cidda ka mid noqonaysa ay leedahay dowladda soomaaliya arrinta ciidamada ayaa ka mid noqonaya ma raba inaan ku noqdo arinta oo etoobiyaanka waa howl noo callaqan oo go-aankeeda ay maalmo ay ka dhiman yihiin sida ay noqon doonto waxay nagu xirnaan doontaa siyaasad hadda maaragtay in oo howshaas ay ka noqdeen iyo inaysan ka noqon marka iyada detailkeeda mar kale inaan ku noqdo ma raba laakiin sida guud howshan waa howl maaragtay african union iyo un security council aan isla leenahay oo go-aankeeda wada qaadanayno laakiin go-aankama dambaysta cidda kamid noqonaysa cidda aan kamid noqonaynin dowladda soomaaliya ayaa iska leh haddaba muxuu howlgalkan uga duwan yahay midka hadda shaqaynaya muxuuse ku soo kordhin karaa geedisocodka amniga soomaaliya iyo la dagaalanka al-shabaab ayaan weydiiyey cabdi cali xasan oo muddo dheer ka soo tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya si dhowna arrimahan ula socday wuu ka duwanaan doonaa kuwii hore wuxuuna kaga duwanaan doonaa ciidamadii la shaqaynayay toddobiyi tobankii sano oo u dambeeyey ciidamada soomaaliya intay dhismaayeen mas-uuliyadda saarnaydaa kala duwaneyd amisom ciidanka soomaaliya ay haysatay ay ku tashanaysa dowladda soomaaliyeed asaguu ahaa baa la oran karaa atmis soomaaliya waxay la wareegtay awooddii ciidanka ee ilaalin lahaa dalkan ama howlgallada dagaalka hogaamin lahaa ciidankan saddexaadna wuxuu noqon doonaa sida aan isleeyahay saddex kun oo farsamo yaqaanaa ku jira marka la dhaho macnaheedu waxaa weye engineers oo niman engineeraa oo niman miinastayaala niman maxaa la yidhaahdaa xagga farsamada ka dhisi doonaa ciidanka inta ay la joogaan ciidamo farsamo yaqaana aha ku dhex jira ciidankeenna hadda oo oo nuxur badan leh dabcan waxay noqon doonaan in lagu lamaaniyo kuwaas oo ay khibradda ay leeyihiin iyo teknolojiyo cusub oo inay kusoo zaa'idin doonaan taasay noqon doontaa waxay kaloo noqon doontaa waxay u badnaan doonaan ciidamo khubaro ah oo ay ciidamadeennu wax badan ka faa'iidaan marka ciidankan wuxuu noqon doonaa mid farsamo iyo aqoon kusoo zaa'idiya tan kale ciidamadii hore ee amison iyo atmis iyo muddo dheeray joogeen dabcan waa caajiseen marka ciidamo cusub oo carcartooda qaba oo falsafad cusub ku shaqaynaya oo mandate cusub ku shaqaynaya isla markaana hormuudka aan noqon doonin laakiin ciidanka soomaaliyeed oo hormuudka noqon doono noqon doona khubaro technically iyo farsamo ahaan iyo u caawinta wax badanay soo kordhin doonaan haddii dowladdu si wanaagsan uga faa'iidaysa
guud ahaanba dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuurow inta aanan u gelin akhrinta dhambaalada waxaan dhegaystayaasha u soo qabanayaa allahayow maxaa iga qabsaday farxiyo fiiska ayaa qaadaysa heesta waxaa hor u qaaday xaliimo codweyn
قلبنا كما يرى
dabaalkan wuxuu naga soo gaaray nuur sheekh xasan carte iyo aabe malaaq muxudiin malaaq nuur iyo sheekh xuseen maxamed nuur cabdulaahi malaaq muxudiin iyo hooyo khadiijo maxamed aadan iyo faadumo sheekh xuseen iyo shamso sheekh xuseen muusef sheekh xuseen iyo bakar sheekh xuseen iyo maxamed amiin sheekh xuseen iyo cusmaan sheekh xuseen sawde sheekh xuseen iyo aadan sheekh cabdow iyo aadan qaadi ibraahim iyo cabdow xaaji maxamed nuur dhammaan dadkaas waxa ay kala joogaan bakool iyo magaalada baydhabo waxayna hambalyo gaarsiinayaan cabdiraxmaan malaaq muxudiin malaaq munuur iyo nasre sheekh xuseen oo ku aqalgalay magaalada baydhabo waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin waxaa dhambaal uu naga soo gaaray hinde ismaaciil maxamed iyo axmed ismaaciil maxamed iyo maxamed ismaaciil maxamed daahir maxamed maxamed iyo khayr ismaaciil maxamed iyo barwaaqo ismaaciil maxamed cawil maxamed maxamed cabdirashiid maxamed maxamed iyo cabdi axmed maxamuud cabdulaahi axmed maxamuud xamde axmed maxamuud xani cabdi cali iyo shaafici axmed cilmi iyo jaamac maxamed xise ubax faysal budhaadhi iyo asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan maxamed ibraahim cilmi iyo katre cabdulaahi oo ku aqalgalay gaashaamo ay leeyihiin arooskiina aamiin daandureyow dhambaalka dhankayga ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah aabe cabdiraxmaan cali aayad cadaawe hooyo ubax abshir iyo saygeeda adeer xasan cilmi cali xasan tiiti adeer cali cilmi cali iyo xaaskiisa ee daluul cilmi cali adeer xuseen cilmi cali otodheere ee daxaawo xasan diiriye xaawo eerkalo abaayo miski xuseen iyo saygeeda cali xasan iyo caruurtooda shuuto cali cilmi caruurteeda iyo saygeeda nuuradiin cali cilmi shariif cali cilmi najiib xasan cilmi qadar xasan cilmi iyo mahad xasan cilmi jihaad xasan cilmi maxamed oto sadaam oto faadumo oto xasan oto iyo ismaaciil oto iyo cilmi oto waxaa kaloo ku jira eedafartuun maxamed cali iyo maasim cabdiraxmaan cali axmed cabdiraxmaan cali saabiriin cabdiraxmaan cali daadir cabdiraxmaan cali iyo yusra cabdiraxmaan cali ifraax cabdiraxmaan cali iyo mune cabdiraxmaan cali eeda safiye sheekh maxamed trambi waa safiye juusto saciid bashiir cilmi iyo xaaskiisa khadiijo bashiir cilmi cabdulaahi cali cilmi xasan maxamed cali iyo xuseen maxamed cali dhammaan dadkani waxay u hambalyeynayaan abshir cumar iyo anise cabdiraxmaan anise qaali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaanu leenahay isku waara ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhankii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabanay heesta talantaali fanaaniinta ayaan turumso iyo deeq dhig
dhambaalkan uu naga soo gaaray bashiir maxamed cali iyo bashiir cabdiweli xasan iyo cali baashi cabdikariin axmed cabdinuur xaashi iyo maxamed cumar xasan iyo bakar macalin cabdirasaaq maxamed cabdulaahi cali iyo sakariya daahir ciise iyo cabdulaahi maxamed axmed muraal axmed diiriye cabdi maxamed ciise iyo jamiilo maxamed muumin xamda xasan maxamuud iyo faaduma caabi cali waxaana dhammaantood ay joogaan caasimadda muqdisho guriceel iyo dhuusamareeb waxaana ay tahaniyad halkan uga dirayaan cali maxamed warsame iyo bahje cabdulaahi xasan oo ku aqalgalay muqdisho degmada yaakshiid oo ay leeyihiin isku waara ee banahayda kala siiyo owlaad baaraya aamiin heesta kale waa jamaaday codkii cumar nuur cabdulle amalkaagu inan yahay iguna qowya jooharaas rogna qaybiga siise
hambalyadani waxay naga soo gaartay hindi ismaaciil maxamed iyo axmed ismaaciil maxamed maxamed ismaaciil maxamed daahir maxamed maxamed iyo khayr ismaaciil maxamed barwaaqo ismaaciil maxamed cawil maxamed maxamed iyo cabdirashiid maxamed maxamed iyo asxaab kale oo fara badan waxaana ay u hambalyeynayaan maxamed ibraahim cilmi iyo marwadiisa khatare cabdilaahi oo ku aqalgalay deegaanka gaashaamo waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban allah idin kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin mar kale iyo kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay heestani ay ku wada luuqaynayaan amiin yare iyo shaadiya sharaf
dabaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe cabdiraxmaan cali aayad cadaawe iyo hooyo ubax abshir iyo seegeeda adeer xasan cilmi cali xasan titi iyo adeer cali cilmi cali iyo xaaskiisa eeduluul cilmi cali adeer xuseen cilmi cali ooto dheere iyo eedxaawo xasan diiriye xaawo eerkolo iyo miski xuseen miski ooto iyo seegeeda cali xasan iyo caruurtooda shooto cali cilmi caruurteeda iyo seegeeda nuuridiin cali cilmi iyo shariif cali cilmi iyo najiib xasan cilmi iyo qadar xasan cilmi iyo mahad xasan cilmi iyo jihaad xasan cilmi iyo maxamed oto iyo sadaam oto iyo faadumo oto xasan oto ismaaciil oto cilmi oto faadumo bashiir cilmi bakiya iyo seegeeda gaashaan eedo fartuun maxamed cali masiim cabdiraxmaan cali axmed cabdiraxmaan cali kaaki sabriin cabdiraxmaan cali daadir cabdiraxmaan cali yusra cabdiraxmaan cali ifraax cabdiraxmaan cali muna cabdiraxmaan cali eedo safiyo sheekh maxamed tarambi safiyo juusto iyo siciid bashiir cilmi iyo xaaskiisa qadiijo bashiir cilmi cabdulaahi cali cilmi xasan maxamed cali iyo xuseen maxamed cali dhammaan waxay taaniyad hawad u marinayaan abshar cumar iyo aanise cabdiraxmaan aanise kaali oo arooskooda uu ka qabsoomay minneabolis minnesota dalkan maraykanka ducaduna waa xaggina ay leeyihiin waxaan leenahay arooskina aamiin ee banaheeda kala siiyo owlaad kheyr qabta warqadani waxaa diraya dadka kale ah nuur sheekh xasan carte iyo aaba xaaji mukhtaar macalin hooyo nuurta maxamed aadan mukhtaar macalin iyo yaxye xaaji mukhtaar cabdi cali iyo farxiyo xaaji mukhtaar dhammaan dadkani oo isku duuban waxa ay u hambalyeynayaan cabdishakuur xaaji mukhtaar iyo xaawo cabdulaahi muxudiin oo ay gabadho ugu dhalatay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay gabadhaasi waxaa loo bixiyey farxiya allaha ka dhigatay dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijkeena ku soo xiri doonno waa adiga sowmaaha waxaa ku luuqeynaya fanaanka nimcaan hilaac iyada ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garbey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington galab wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay haddii aan dib idin xusuusiyo qodobadii wararka maamulka taleban ayaa maanta uu sabtii sheegay in dalabaadka ku saabsan in la xaliyo xuquuqda haweenka ay yihiin arrimo u yaala afghanistan ka hor wadahadallo qaramada midoobay ay hogaaminayso oo ku saabsan xuquuqa haweenka afghanistan oo dhaliyay kheyladaan maamulka talabaan oo tan iyo markii uu la wareegay xukunka afghanistan sanadkii labada kun iyo kow iyo labaatankii xayraad ku soo rogay haweenka oo qaramada midoobey ay ku tilmaamtay midabta ka or jinsi ah ayaa wafdigoodii ugu horreeyey waxay u diri doonaan wareegga saddexaad ee wadahadallada qatar ka furmaya axadda berida ah haatan ku soo dhowaada heesta heestaasi halkii nolosha ay qaadaysay kinjaama waxay ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anugaa ibraahim xasan garabay daanduray sidaa iyo nabadgelyo
أخرج حوها لها كهاره أنو كشفاق